habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa habeenimo khamiis ah oo bisha febraayo ee tahay labaiyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah carwada cuntada ee dubai food festival oo maanta lasoo gebagabeeyey iyo shirkado soomaaliya oo ka qayb galay
waxay hor khasaysaa ummadda adduunka ku nool iyo dadka consumerka oo ama dadka mataqaanaa cuntada isticmaala adduunka in soomaaliya aysan ahayn waddan sida miidiyaha ay ku sheegto waddan gaajo ah waddan fakri ah waddan aan waxsaar lahayn marka tan waxay marka u tahay jawaab u tahay in soomaaliya ay tahay waddan haniya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dadka ku nool magaalada hargeysa oo biyola'aan ay dhibaato ku hayso leannahu anugu intaaan jiray ee da'daydu ay tahay wax bi oo dowladda ay maamushoon arkaa haba yaraatee ma jirto saddexdayda guriba waxaa u shuba booyad weligeyna aan shubanaya haddana aan shubtaa marka wakaaladdan biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma aragnagu
soomaaliya oo sannadkii labiyo tobanaad oo xiriir ah meesha ugu hoosaysa kaga jirta qiimaynta dalalka ugu musuq maasuqa badan adduunka ee hay-adda transparent international ay soo saarto sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijyadii wargeysyada caalamka kuwii ugu waaweynaa ee qoreen iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda etoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay kun iyo shan boqol oo maxbuus kuwaas oo ku xirnaa gobolka soomaalida ee etoobiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters sii deynta dadkani waxa ay daba soctaa kadib markii dhowaantan dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday xaalad deg deg oo lagu soo rogay waddankooidil sida lagu qoray facebooka xafiiska isgaarsiinta gobolka soomaalida ee etoobiya dadkaasi sii deyntooda waxa ay ka dambeysay kadib markii madaxweyne cabdi maxamed cumar uu cafiis u fidiyey maxaabiistani ayaa hore lagu soo eedeeyey eedeymo la xiriira inay wadeen dhaqdhaqaaqyo nabadda ka dhanka ah lamana bixin wax faahfaahin intaasi ka badan etoobiya ayaa tan iyo bishii januari waxay hore u sii daysay maxaabiis ka badan lix kun oo qof kuwaas oo ay ku jireen xubno mucaarad ahaa oo magac ku leh etoobiya dadka la sii daayay qaarkood waxa ay ku eedeysnaayeen dembiyo ay ka midka yihiin argagixisnimo
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa soo dhoweeyey fikradda ah in la hubeeyo macalimiinta iskoolada iyada oo kulan uu la qaatay xalay waalidiinta iyo ilmihii ka badbaaday iskoolkii ku yaala falorida gobolka la yiraahdo oo ay ka dhacday toogasho dhowr iyo toban qof ay ku dhinteen madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in saraakiishii hore ee ciidamada militariga loo baahan yahay in loo qoro iskoolada taasi oo xallin karta dhibaatada trump ayaase su-aalay dadkaasi haddii ay jiraan ciddii dan arrinkaasi ama su-aalo ka qaba dhowr qof oo dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa gacanta taagay iyagoo diiday aragtidaasi ugu yaraan afartan qof oo jooga kulanka ayaa badidood isku raacay inaysan ahayn aragti wanaagsan goor dambena telefishinka amaba warbaahinta c n n ayaa kulan dadweyne oo ay qabatay waxa ay dadkii ka qayb galay ay ahaayeen waalidiin iyo sidoo kale dadkii ka badbaaday weerarkaasi toddobiyo tobanka qof ay ku dhinteen ee iskoolka stoneman douglas oo ku yaala gobolka florida laakiinse marki robio oo ah senator dalkan maraykanka senatkiisa ku jira ayaa kulankaasi waxa uu sheegay inuusan ku raacsanayn aragtida ah in la hubeeyo macalimiinta madaxweynaha waxaana uu sheegay in sharci adag oo ka dhan ah hubka oo la helo oo keliya ka hortegi karto ama ay yareen karto oo ay xakameyn karto isticmaalka hubka iyo dilalka badan
xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa golaha ammaanka ay ka dalbanaya inuu meelmariyo soddon cisho oo xabad joojina gudaha syriya si loo caawiyo afar boqoloo kun oo ruux oo ku xaniban bariga guta kaasoo sheegay inay dunidan ku ciqaaban yihiin waxa uu yidhi guteres waxaan aaminsanahay inaysan bariga guta aysan sugi karin intaan ka badan magaaladaasi waxaa dagaallo ay ka socdeen tan iyo sannadkii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada ku lugta lahayn inay si deg deg ay u joojiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada dagaalada si loogu ogolaado gargaarka bani'aadnimo dadka u baahan ayuu yidhi guteres sanadkii lasoo dhaafay ayaa aaggaasi waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid noqdo afar goobood oo ay colaaduhu ka caagan yihiin kadib heshiis dhex maray taageerayaasha madaxweyne bashaar al asad ruushka iiraan iyo turkiga balse ciidanka dowladda ayaa mar kale la sheegayaa inay weeraro ku qaadeen deegaankaasi oo ka mid ah meelaha ay mucaaradku weli kaga sugan yihiin aggaarka caasimadda dimashaq
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu eegayo cunaqabateyn dheeraad ah oo ka dhan ah dalka ruushka islamarkaasina uu ilaalinayo in faragelin lagu sameeyo doorashooyinka ka dhacaya bisha nofembar dhacay in ay faragelin ruushka ku lahayd xubnaha xisbiga jamhuuriga iyo kuwa kale dimuqraadiga ayaa madaxweyne donald trump ku cambaareeyey in uusan meel marinaynin cunaqabateyntaasi uu koongareska meel mariyay ee la xiriirta faragelinta doorashada maraykanka ka dhacday bishii nofembar sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ruushka uu ku lahaa mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in maalinta arbacada ah meel marinta cunaqabateyntaasi ay si gaabis ah ku socoto agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka dan cots ayaa u sheegay sharci yaqaanada sharci dejiyaashan iraahdae toddobaadkii hore in ruushka uu qorsheynayo inuu beegsado doorashooyinka dhici doona bisha nofembar isagoo rumaysan in dhaqdhaqaaqyada la xiriira doorashooyinka madaxtinimo ee maraykanka labadii kun iyo lix iyo tobankii ay ahaayeen kuwo lagu guulaystay
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa v o a markanaynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno carwada dubai food festival oo ah carwo caalami oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta ayaa sanadkan markii labaad waxaa ka qaybgalay ganacsato soomaaliyeed oo ku soo bandhigay badeecadaha wax soo saarka waddaniga ah carwadan oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa maanta lasoo gabagabeeyey iyadoo ganacsatada soomaalida ahi intii ay socotay carwadaasi ay soo jiiteen ganacsato kale iyagoo la galay heshiisyo ganacsi wariyaha v o a maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey sanadkii hore ayay markii ugu horreysay ganacsatada soomaalida ka qayb gashay carwadan caalamiga ah oo ay ka soo qayb galaan sanad walba dad ku dhow boqol kun oo qof oo dunida dacaladeeda ka kala yimaada sanadkii hore waxaa tegay toban shirkadood oo soomaali ah halka sanadkanna ay ka qayb galeen shirkado afartan gaaraya iyagoo gacan ka helaya hay-adda geel oo ah hay-adda caawisa ganacsatada soomaalida oo ay hay-adda maraykanka u qaabilsan deeqaha iyo horumarinta ee u s aid la yidhaahdo maalgeliso cabdixakiim daahir maxamed waad qunsulka iyo siihayaha safaaradda soomaaliya ee imaaraadka carabta waxaan weydiiyey waxa ka qaybgalka carwadan uu ganacsiga soomaaliya uga dhigan yahay number one waxay hor tusaysaa ummadda adduunka ku nool iyo dadka consumerka oo ama dadka mataqaanaa cuntada isticmaala adduunka in soomaaliya aysan ahayn wadan sida mediaha ay ku sheegto wadan gaajo ah wadan fakri ah wadan aan waxsaar lahayn marka tan waxay marka u tahay jawaab u tahay in soomaaliya ay tahay wadan haniya inay tahay wadan waxsoosaar leh inay tahay wadan haddii ilaaha yidhaahdo waxsoosaarkeedana mataqaanaa aada usii kordhin karta xagga beeraha iyo xagga xoolaha labadaba iyo xagga kalluunkaba ose waxay kaloo muhiim ugu tahay waxay create garaynaysaa foreign mataqaanaa currency inay wadankii soo gasho abuuraysa lacag lacag qalaad wadankii soo gasho
bay bay bay mataqaanaa bay sabab u noqonaysaa waxay kaloo samaynaysaa shaqo abuur waxay kaloo samaynaysaa in dawladdu mataqaanaa ay revenue hesho tax hesho markii dadku gacdsada markay dhaqaale helaan gacdsada dhaqaale helaan waxaa waxaa ku waajibaya cashuur cashuurtaasna waxay noqonaysaa revenuegii dawladda ay ku shaqayn lahayd dakhligii dowladda waxay kaloo ahay dakhligii dowladda ay noqonaysaa waxay kaloo iyadana muhiim u tahay dal stable ma noqonaayo dal ma degaayo haddii us dalka uusan dhaqaalo lahayn uusan economicgiisa kobcaynin uusan dadkiisa shaqa shaqo helaynin marka waxay kaloo iyada caawinaysaa arrinta stabilityga arrinta mataqaana waddanka inuu security stable noqdo ayo iyada wax ka taraysaa mataqaanaa in dalku uu gacadsadiisu mataqaana ay dawladaha u dhoofiyaan ay mataqana xusaarkooda dawladda u dhoofiyaan ay suuq helaan taas ayay mataqana iyadana ka caawin doontaa dhinaca mataqaana securityga iyo stabilityga cabdirasaaq jaamac oo ka mid a ganacsadii soomaalida ee ka qayb galay carwada cunnada ee dubai kana mid ahaa madaxda shirkadda tayo farmin company ayaan weydiiyey wixii ay ganacsadu halkaasi la tageen waxaa ka mid ahaa liinta qoyan iyo midda qallalan waxaa kaloo ka mid ahaa mooska sisinta lowska waxaa kaloo meesha la keenay waxyaabahan la dhaho basbaaska iyo wixii la halmaala dadku waxay aad iyo aad u xiiseynayeen wax soo saarka soomaalida gaar ahaan liinta qallalan mooska iyo sisinta waxa kale oo aanu suurto gelinay inaan dadkii si fiican uga dhaadhicino waxa aan soo saarna iyo meeshaan adduunka kaga naalna iyo horumarka aan sameynay iyo in wadanku sii hagaagaya iyo waxyaabahaas dhinaca kale najmo jeylaani oo iyana ka tirsan shirkad lagu magacaabo som fresh fruits oo ka mid ahayd dadkii carwadaasi cuntada ay soomaalidu soo saarto ku soo bandhigay ayaa v o eda uga warantay sida ay u aragto carwadan iyo waxa ay ka faa'iideen waxyaalo oo opportunitiesaan u waaweyn waa ku faraxsanaya horta inay geel ee samaysa arrintan ku saabsan in la caawiyo businessyaasha oo soomaaliya joogaan waxaan la tagnay moos liin waxaan kaleeto oo liin oo fresh ah moos fresh eh waxaan kaleeto oo aanan markaas wadanin laakiin oo oo ku qornaay inaa ahayno waxyaalo kaleete oo qudaarta iyo maxaa la dhahaa other foods like mango iyo waxaas ku jiraan oo dhan cambaha cambaha ha
marka haddaad soo koobto maxaad dhihi kartaa carwadan waa soomaalidu sanadka waa ka faa'iideen maxaa hal shay haddaad kusoo koob lagu soo koob lagu yihahdo maxaad dhihi lahayd suuq aysan hore u lahayn ay heleen oo xiriir badan hadda kabacdi ay la yeelan doonaan dadka oo oo jooga carabaha iyo adduunka kaleete ganacsatada ka qayb gashay carwadan ayaa sheegay in ganacsato badan oo ka qayb galay oo shisheeye ay danaynayeen midhaha ka soo go'a soomaaliya iyo qudaarta islamarkaana ay heshiisee la galeen qaar ka mid a inkastoo ay ganacsatada soomaalida sheegayaan in horumar laga gaarayo iibgeynta wax soo saarka dalka haddana dhul badan oo ka mid ah dhulka hodanka ku ah wax soo saarka beeraha soomaaliya waxaa ka jira nabadgelyo xumo iyadoo ay sidoo kale jiraan caqabado soomaaliya ka haysta maaraynta biyaha iyo abaara soo noqnoqda waa kan cabdixakiin daahir maxamed oo global loo yaqaano ahna siihayaha safaaradda soomaaliya ee imaaraadka carabta
walaalow haddaan ku hormaro midda koowaad oo aada meeshan garaysay oo ah in beerihii ku yaalaan meelo la leeyahay mataqaanaa waxaa nabadgelyo aana ka jirin dawladdu tallaabooyin badan bay qaaday haddana waxaa si aada u xoog badan awoodda loo saaray dhinacii security-ga iyo militariga iyo howlgallada madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay within next labada sano soo socota sanadka two thousand eighteenka iyo nineteenka inta lagu jiro in gebi ahaanba laga sifayn doono mataqaanaa shabaab dalka soomaaliya dalka dalka soo ahaatee middaan ah na biyaha waa waa dhici kartaa oo waxyaala waxaa jira oo bini-aadanka annaga aanaan tabar uhayn oo ama mataqaana aanaan waxba ka qaban karin dhinaca daraadka markay noqoto oo roob la-aanta noqoto taasna ilaahay baan ka baryaynaa in mataqaana maaragtay uu dalkanaga roob iyo roobna siiyo haddii la yidhahdo ummaddana waxaa laga rabaa inay dalkeeda dadkeeda u duceyso si roobna loo helo balse arrinta maareynta biyaha markii laga soo tago arrinta daraadka dowladda taas laftigeeda mataqaana culays badan bay saaraysaa hay-ada caalamiga keentay ayaa dhowt waxaa la sameeyey survey lagu sameeyey biyaha waddanka soomaaliya waxaana socota program ah sidii biyahaas la seerfagareeyey oo seerfega lagu sameeyey oo la ogaado inay dhulka hoostiisa ku jiraan biyo badanna yihiin sidii looga faa'idaysan lahaa ummaddana mataqana looga faa'iideyn lahaa beeralaydana looga faa'iideyn lahaa dalkana mataqaana uga maarmi lahaa arrimahan haddii haddii roob haduusa roob diin inay dhibaato ku dhacdo dadkii iyo mataqa xoolihii iyo beerihiiba taasna waa hadda howl socota waxaan rajaynaa insha allah goor dhow inay in lagu guulaysan doono mataqaana in biyo laga soo saaro dhulka hoostiisa biyahaasna si fiican loo maanaj garay haddii ilaa yidhahdo arrin kale oo caqabad ku noqon karta ganacsada soomaalida ayaa ah inay sii joogteeyaan wax soo saar ay heshiis kula geli karaan shirkado shisheeye haashim ismaaciil ducaale waa agaasimo ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee soomaaliya qadka teleefonka dubay ayaan kula xiriiray
ganacsatada waxaa ka go-an inay qabtaan iyaga qeybta ku aadan waa la joogteyn karaa gacmahooda jiray wax ku gooyaan ganacsato keligeed waxba ma samayn karto dawladda keligeed wax ma samayn karto waxaa naga muhiima ama ganacsato ahaan annaga naga muhiima wadankaas inuusan noqonin un meel wax la geeye meel wax soo dhoofisa inay noqoto si ay taas u fududaatana waa in intaba la iskaashadaa tan iyo sanadkii hore markii ay bilaabeen soomaalidu inay ka qayb galaan carwadan ganacsi ee dubay ayaa waxa ay ganacsadu sheegeen inay iibgeeyeen alaab ku kacaysa laba milyan oo dollar si kastaba ha haatee waxaanay su-aal ka taagnayn in wax soo saarka dalagga beeraha iyo qudaarta soomaaliya oo ah nooca dunida looga yaqaano organic ama aan beerashadeeda loo adeegsan kiimikada wax soo saarka dedejisa ama badisa ay noqon karto il dhaqaale oo soomaaliya ay ku horumarto haddii la helo ammaan iyo kaabayaasha kale ee dhaqaale sida jeedka iyo tasiilaadka ganacsiga beeraha
aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyey carwada dubai food festival ee cuntada caalamiga ah ee dubai lagu qabto oo sanadkii labaad ay ganacsato soomaaliyeed ka qayb galeen halkaaad ka dhegaysanayseennna waa v o a
mar kale habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal saddex ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay ka dhacday tuulada bangeeni oo sideed kilomitir dhinaca galbeed uga beegan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose maraykanka ayaa sheegtay in duqeyntaasi meel ku dhow degmada jilib sagaaliyo tobankii bishan uu ku fuliyey uuna ku dilay saddex ka mid a maleeshiyada al-shabaab waryaheena qadar maxamuud xareed ayaa warkaa nairobi kasoo diray duqayntan oo xalay ka dhacday tuulada bangenio oo qiyaastii siddeed kilomitir dhanka galbeed oga beegan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen mooto nooca saddex lugoodleyda ah ama bajaadka loo yaqaano taasoo ay saarnaayeen ilaa shan xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab xubnahan duqaynta lala beegsaday ayaa ku sii jeeday degmada jamaame waxaana aad u xadidan macluumaadka ku saabsan goobta duqayntu ay ka dhacday oo ah deegaano ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab hase yeeshee duqaynta xalay waxa ay imaanaysaa xilli waaberigii maalintii talaadada ay ciidamada maraykanka iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya ay duqayn ka fuliyeen meel u dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe taasoo ay ku dileen ilaa saddex ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararka laga helaya degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa sidoo kale sheegaya in laba ka mid ah shanta ruux ee ku geeriyootay duqayntii xalay ka dhacday deegaanka bangeni ay yihiin dad rayid ah oo ku sii jeeday degmada jamaame balse ay mootada wada saarnaayeen maleeshiyaadka kale ee kooxda al-shabaab kuwaasoo iyaguna ku sii jeeday degmada jamaame diyaaradaha duqaynta ka geystay tuulada bangeni ayaa sidoo kale warqado loogu baaqayo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab inay isku soo dhiibaan dowladda soomaaliya waxa ay ku daadiyeen magaalada jamaame iyo deegaanada kale ee ku teedsan qaar ka mid ah dadka ku nool degmada jamaame oo aanu la xidhiidhay ayaa ii xaqiijiyey in warqadaha ay diyaaradaha daadiyeen ay ku qornaayeen lambaro telefon oo loogu talagalay inay soo wacaan u dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ee doonaya inay isku soo dhiibaan dowladda soomaaliya ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya ee danab loo yaqaano iyo kuwa maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo cirka iyo dhulka ah ka waday deegaanada waqooyi ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo ay la beegsanayeen saldhigyada kooxda al-shabaab waxaana ciidamadu ay saacado kooban kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab deegaano ay ka mid yihiin deegaanka sanguuni araare mayonde iyo tuulooyin kale oo ku yaala inta u dhexaysa degmada jamaame iyo tuulada buulogaduud inkastoo markii dambe ay ciidamadu dib ugu soo laabteen magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegaystayaal iyadoo biyaraani ay ka jirto meelo badan oo hargeysa ka mid ah haddana waxaa jira rajo ay bulshadu ku qabto helitaanka biyo magaalada oo idil wada gaara hase yeeshee wasiirka biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa dhowaan sheegay in lagu hungoobay mashruuc biyo soo saar ahaa oo duleedka hargeysa laga sameyn lahaa kaas oo la filayay inuu qayb ka noqdo qorshayaashaasi biigelinta ee magaalada hargeysa haddaba sida ay bulshadu u aragto arrinkaasi waxaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye muddo badan meelo ka mida magaalada hargeysa dadku waxay la noolaayeen biyo yaraan meelaha qaarkood gaadhsiisan inaanay biyo qasabadeed helin muddo dheer cabdinaasir yuusuf maxamed waxa uu ka mid yahay dadka la deriska ahaa biyo la-aanta sida uu v o a u sheegay leannahu anigu intaan jiray ee da-daydu ay tahay dee wax bi oo dowladda ay maamushoon arkaa haba yaraatay ma jirto ereyada aan deganahay ma dhistrigaasoo dhan siduu u dhan yahay marka waxaan kaga warramaa dee anigu booyaddaas maa weligiiba shubanayey saddexdayda guriba waxaa u shuba booyad weligeyna aan shubanaya haddana aan shubtaa marka wakaaladdan biyaha iyo wasiirka biyaha iyo marka la sheegayo biyo dowladeed ay maamusho iyo kaalmo ay ka socdaan midna ma aragnabo wasiirka biyaha ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore ayaa dhowaan sheegay in lagu hungoobay mashruucii biyo soo saarka ee xumba weyne kaasoo dad badani rajo ku qabeen inuu qayb ka ahaado biyo ballaadhinta hargeysa haddaba dadku rajo intee leeg ayay ku qabeen mashruucaasi iyo mashaariicda kale ee biyogelinta hargeysa waa kan mar kale cabdinaasir horta markii aan maqlayey media inta badan ka maqlayeen lalahaa mashruucii xumba weyne ayaa gabagabo ku dhow oo labada kun iyo sideed iyo tobanka awalkiisa ayaa magaaladu biyaha kaa qabeelaysaa aad baan u faraxsanaa waxaa islahaa balogyo badan iyo guryo badan haad jeexadid haddana hase haatee markii wasiirka biyaha iyo macdanta uu ku dhawaaqay uu yidhi wuu fashilmay dhismooror baa igu dhacay oo magaaladii iyo dalkiiba waan ka niyad jabay leannahu nolosha koowaad waa biyo qofku wuxuu ku nool yahay boqolkiiba toddobaatan waa biyo noloshiisu waxa uu ku nool yahay mashruucan biyo soo saarka ee xumba weyne waxaa qorshihiisa iyo cilqodistiisuba socotay wakhtiyadii kala dambeeyey ee xukuumadihii madaxweyne daahiryaale iyo madaxweyne siilaanyo waxaana maalgelintiisa bixinayay hay-adda horumarinta u qaabilsan imaaraadka carabta ee khaliifa foundation haddaba halkee ayay wax ka qaldameen mashruucan waa kan maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha hargeysa ibraahim siyaad yoonis oo si madax bannaan arrintaasi uga hadlaya marka mashruucu wuxuu ahaa in ceelal cusub laga qodo in baraaga laga sameeyo in biyaha lasoo qaado in hargeysa la keeno marka qaladkii koobaad wuxuu dhacay markii mashruuca sidaa loo bilaabay ayay dowladdii iyo iyo shirkadii loo dhiibay mashruuca laysku qabsaday hawshii waxaana koowaad ee laysku haysta waxay ahayd mashruucan khaliifa foundation bixisay ee shirkadda afro arabian la idhaahda ay siisay ee ninka falax alxabaabi leeyahay lacagta lagu siiyey waa imisa mashruuca designkiisii mee mashruuc kastada marka la sameynay waxaa loo sameeyaa design designka marka loo sameeya kadibna cid implementing weyna jirtaa ciddii fulinayso ciddii fulinaysana falaax buu ahaa shirkadda afro arabiana fackiisii koowaad oo ah ceelasha in la qodo ceelashii bay qodeen su-aalo fara badan baa ka yimid sida ceelasha u qodeen marka kadib baa waxaa soo baxday markii uu yidhi ceelashii waan dhameeyey hawshoodii haleygala wareego ayaan wakaaladii wasaarad ahaan wakhtigaa u dirnay guddiga farsamo yaqaanaa guddigii farsamo yaqaanadaha waxay soo saareen qaladaad aada u fara badan oo ka jira ceelasha qoditaankoogii ama sida loo qoda ha noqoto ceelasha ama qalabka lagu ridaa ha noqoto ama ceelashu intay isku jiraan ha noqoto marka waxay idhahdeen technicali ceelashaasi ceelal aynu dowlad ahaan la wareegi karin oho de mar hadduu markii horena isdhegamariyo uu yihi ceelasha aniga haleydaaya hawshooda oo markii horeba la isku qabsaday markii uu dhamaystireen waxaa layihi hawsha kaalama wareegan anagu ceelashaasi u eegyihiin ceelashan iyo mashruucani dowr intee leeg ayay biyo helidda hargeysa ka noqon lahaayeen haddiiba ay guulaystaan waa kan mar kale ibraahim siyaad dee kolley mashruuc mashruuc walbaa muhiimad buu leeyahay laakiin muhiimaddiisu intay leekeed baa muhiima dadku waxaan doonaynaa inay fahmaan mashaariicda hargeysa ee biyahee socda iyo mashruucani muhiimadoodu maxay kale iminka hargeysa waxa ka socda mashruuca ugu weyn waa mashruuca ay maalgeliyeen midowda yurub iyo sanduuqa horumarinta somaliland s d f la dhahdo waana mashruuca horhaadle ceelasha cusub laga qoda la dhamaystiray geed deblana ceelashiisii horena qaar lagu darayo qaarna la qalabeynayo qalab cusub lagu ridayo beeb cusuba weyn iyo baraago cusubna laga sameynayo geed deble iyo iyo kaam cusub marka anuu dee qorshihii hore imika xafiiska ma joogo laakiin qorshihii horeen ogaa hargeysa mustaqbalkeeda biyahee ugu weyn waxay ka imanayeen boqolkiiba sideetan ama shan iyo sideetan ama sagaashan baynu gaarsiin karnaa geed debley horhaadle halkan geed debley horhaadle waxaa laga filayaa in labaatan kun oo mitrkiiba maalinta ka yimaadaan mashruuca xumba weyne hadduu dhammaystirmi lahaana waxaa ka iman lahaa ugu badnaan afar kun ugu yaraana saddex kun oo mitrkiiba marka waad arki kartaa dee labaatan kun iyo saddex kun markaad iskala dhigta farqiga u dhexeeya marka waxa weeyaan mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda hargeysa ay dowladahaasi maalgeliyeen sidiisii buu socdaa wakhti buu leeyahay santi kasta iyo lacagta kastoo ku baxda waa la yaqaanaa cidda fulinaysa cidda ilaalinaysa waa la yaqaanaa marka mashruuca hargeysa hadduu mashruucii xumba weyne fashilmay micnaheedu may hargeysa bay biyobeelaysaabaa hargeysa iminka biyolaan fara badan baa ka jira laakiin siduu mustaqbalka rajadu tahay mashruuca geedeble iyo horahaadle hadduu dhammaado sidiisa u dhammaado insha alla wuu dhammaan doona dhawaane hargeysa biyo fiican fiican fiican bay heli doonta inkastoo rajada shacabka ku dhaqan hargeysa ay ku qabaan helitaanka biyo baahidooda daboola ay kala duwan tahay haddana waxay isweydiintu tahay goormo ayaa biyogelinta hargeysa iyo ballaadhintooda buuxinayaan kaalintaasi bulshada ku bannaan waxaan weydiiyey maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa ee hadda maxamed cali daarood waad mahadsantay barkhadow waan ognahay baahida culus ee taale hargeysa biyihii meelihii laga soo qaadi jira abaara inay dhaceen ay fogaadeen booyadu dadka u dhaamin jireen intaasoo dhib waan ognahay biy laakiin mashaariicdan wadna waa mashaariicaan doonayno yani boqolaal karsan soo socda inay wax taraan marka waxaan leenahay shaqadan in loo samro waxaanu rajaynaynaa badankeedu inay ku gabagaboodo sanadkan gudaheeda labada kun iyo sideed tobanka inay ku gabagaboodo ayaanu ku rajooweynaa waana shaqo ballaaran oo adag baa socota magaalada gebigeeda waxaa la dhigi doonaa see u dhan tahay system cusub oo pibina sistamka cusub ee bybinka magaalada la dhigaya ma aha ka sanadkan gabagabowey isagu saddex sano dambe ayuu socon doonaa markay ugu yar tahay waa hargeysoo dhan qiyaasoo bybin la dhigayo of course yo biyihii loo qaybinaya bybinkii cusbaa beebgelintii cusbaa la wada dhigay hargeysa say u dhan tahay macnii dhoomihii biyaha qaybinaya dhuumihii biyaha qaybinay la wada dhigi doono laakiin kaan ku rajan weynaa sanadkan inuu soo gabagabo waxa weeye mashruucii biyaha ka keenayey magaalada dibaddeeda geedeble ee hargeysa keenayay khadar ismaaciil cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan hargeysa waxaanay sheegtay in aanay in muddo ah biyo qasabadeeda arag balse rajadeedu aanay xumayn marka waxaanu eegaynaa iminka wasiirkan dambe maclintiiyo biyuhu inuu dee tii hore bedeloon biyo badan ka helo warkiisu run noqdo ayaan aada uga rajo qaba anigu qof ahaan barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
barkhad aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad weli nagala socotaanna waa v o a washington markana codka xaliima khaliif cumar magool iyo heeskii allahayow dal ma aqaan
tahay heestaasi xaliima khaliif cumar magool waxaad ka dhegaysaneyseen v o w dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan warbixin jabuuti nooga timid iyo sidoo kale xubinta wargeysyada iyo dooda gaaban ayaad maqli doontaan ee marka horese kusoo dhowaada mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa dowladda itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay kun iyo shan boqol oo maxbuus kuwaasuu ku xirnaa gobolka soomaalida itoobiya sida ay ku warantay wakaalada wararka ee royters sii deynta dadkani waxa ay daba soctaa kadib markii dhowaantan dowladda itoobiya ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay waddankoo idil sida lagu qoray facebooka xafiiska isgaarsiinta gobolka soomaalida itoobiya dadkaasi sii deyntooda waxa ay ka dambeysay kadib markii madaxweyne cabdi maxamed cumar uu xafiis uu fidiyey
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa soo dhoweeyey fikradda ah in la hubeeyo macalimiinta iskoolada iyada oo kulan uu la qaadanaya xalay waalidiinta dhalay ilmaha lagu laayay iskoolka florida ku yaala iyo sidoo kale dhallinyaradii ka badbaaday weerarkaasi madaxweyne trump ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in saraakiishii hore ciidamada milatariga loo baahan yahay in loo qoro iskoolada taasi oo xallin karta dhibaatada trump ayaase fikraddiisa waxaa kasoo horjeestay dhowr qof oo ka qaybgalaya kulankaasi
xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa golaha ammaankaahi ka dalbaday inuu meel mariyo soddon cisho oo xabad joojina gudaha syriya si loo caawiyo afar boqoloo kunoo ruux oo ku xandhiban bariga gota kaasoo sheegay in ay markaasi ay ku sugan yihiin xaalad ciqaab oo dunidan korkeeda ah waxa uu yidhi guteres waxaan aaminsanahay in bariga gota aysan sugi karaynin intaan ka badan magaaladaasi waxaa dagaallo ay ka socdeen tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo toban
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne donald trump uu eegayo cunaqabateyn dheeraada oo ka dhana dalka ruushka islamarkaasina uu ilaalinayo in faragelin lagu sameeyo doorashooyinka ka dhacaya bisha nofembar dalkan xisbiga xubnaha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ayaa madaxweyne donald trump ku cambaareeyey in uusan meel marnin cunaqabateyntii uu kongareska meel mariyay ee la xiriirtay faragelinta doorashada bishii nofembar sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a degmada holhol oo afartan kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti waxaa ku taalla xero qaxooti ay ku nool yihiin ku dhowaad afar kun oo soomaali ah iyadoo tirada guud xeradaasina ay tahay shan kun oo qof dadka kale ee xeradaasi ku dhaqan waxa ay kasoo kala jeedaan dalalka ethoobiya iyo eritrea ramadaan muuse ayaa booqday xeradaasi warbixintan ayuuna kasoo diray degmada holhol oo ku dhowaad afartan kilomitir xagga koonfur bari ka xigta magaalada jabuuti waxaa ku nool in ka badan afar kun oo qof oo soomaaliya oo qaxootiya iyadoo tirada guud ee qaxootiga halkaasi deggan ay dhan tahay ku dhowaad shan kun oo qof waxaa kaloo xeradaasi ku nool dad tiro yar oo qaxootiya oo iskugu jira etiyobiyaan iyo eritreyaan xeradaasi waxaa gacanta ku haysa hay-adda dawliga ee onars ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka jabuuti waa kan ilyaas iidle cabdi oo ah maamulaha xerada qaxootiga holhol oo iga warramay marka hore xaaladda guud ee wallaahi xaaladda guud ee kaamka aad bay iskaga fiican tahay hawsha way socotaa shaqadana waan wadnaa alxamdulilah ilyas bal waxaad nooga warantaa dadku way badan yihiin halkan sidaan ku arkayna xerada dhexdeeda marka sideed u kala wadaan dadkan waayo waxaan arkaynaa dad tiro badan haween caruur odayaal bal ka waran way badanta aad bay u badantaa shaqadu waxaan ku dadaalnaa sidii aan qaxootiga waa dad dhibaato soo maray waxaan ku dadaalnaa sidaan u garab joogsan lahayn oo aan mar walba isgarab taagi lahayn oo aan hadal wax walba u fududin lahayn oon raalligelin lahayn baan ku dadaalnaa raashinka inigaa qaybiya dadka qaxootigaa la siinayo marka qaabkeed u qaybisaan haddaad nooga waranto wallaahi horta raashinka markaan bixinayno waa waa iska dhibaato badan yahay laakiin waxaan u bixina xeer waxba iska leeyahay iminka ahaan qofka ku keligi yahay waxaa jira waxaan u bixinaa wuxuu iska leeyahay qayb buu iska leeyahay qofku hadduu laba qof hadduu yahay qayb buu iska leeyahay qoyskii iminka ciyaal le qayb bay iska leeyihiin waxaan oon siinaana oon u qaybaynaa qaxootiga daqiiq iyo saliid sokor kiki iyo oo timir baan u qaybinaa macagurugna waan u qaybinaa marka shaqadu wallaahi way socotaa alxamdulilah arrinta biyaha kaamkan xeradan qaxootiga dadku sidee biyaha u helaan inta badan xeryaha qaxootiga wararka laga maqlaa waxa weeyaan xagga biyaha dhibaata jirta dadku tacab bay la galaan bal xerada nooga warran waxay ka xaaladda biyuhu xaaladeed biyuhu way iska fiican yihiin laba ceel baa u socda oo si fiican bay biyaha u helaan xaaladda biyaha si fiican bay iska fiican yihiin waa alxamdulilah xaal- aad buu u fiican yahay xaaladda biyuhu wax cabashiyana kama imaada xagga biyaha aad bay biyuhu iskaga fiican yihiin alxamdulilah alxamdulilah magacaygu saddexan waxaa weeyaan maxamed yuusuf cali dhakhtarka holol baan ka ahay mas-uul ee qaybta qaxootiga marka waxaan samaynaa wacyigelin badan oon kala hadalno sida inuuna shubanku u dhicin dhibaatooyinka kahortega xanuunada faafo oo kale alxamdulilah xaaladda guud ee qaxootiga dhakhtarka oo qaxootiga holol aad buu iskaga fiican yahay howlo badan oo ka socda dhakhtarka dhexdeeda oo ah in qaxootiga loo qabta adeegyo badan baa ka jira adeegyada badan oo kala baxaya qaybtii umulisada oo dhakhtarka qaxootiga holol baa dadka lagaga umuliya ilaa qofku noqdo xaalad khatar oo galoo dee loo dira dhakhtar mooyaane sida normaalka waxaa lagaga dhaliyaa ama sida caadiga waxay ku dhalaan dhakhtarka hol dadka qaxootigu waxaa jira sarfayskii kale tallaalka waxaa la sameeyaa tallaalka ciyaalka waxaa la sameeyaa ilaa intuu ilmuhu shan sana gaarayo oo laba sana gaarayo tallaalka waxaa lagu siiyaa dhakhtarka dhexdeeda waxaa laga bilaabaa dhalashada ilaa iyo intuu sagaal bilood gaarayo ilaa iyo saddex iyo toban bilood dhakhtarka lagu siiyaa markaasaa darteed baa loogu hortaga xanuunka booliyooda iyo xanuunka misaliska sarfiiska saddexaad ka jira waxa weeyaan daweynta bukaan socodka qof kastoo buko qaxootiga jooga waxaa loo sameeya waa la duweyaa waxaa jira sarfiiska kale laabkii baa jira laboratorka waxaan jira lagu eegayay sidii ah, shaybaadhkii baa jira waxaa la sameeyaa sida kanaacadii baa lagu qaadaa waxaa kaloo lagu qaadaa sida maaragtay eh, kaadidoo kale lagu eegaa sida waxaa lagu eegaa uurkoo kale lagu eegaa waxaa kaloo lagu eegaa hooyada inay leedahay h i v iyo inay hooyada h i v lahayn si loo- looga eeg ilmaha looga badbaadiyo h i v-ga oo loo siiya kiniinkii ka hortega ee arfigii loo siiyo maxmed halkan waxaa ka taagan dhibaato xoog loo xagga kanaacada arrimihi caafimaadka soo gelaysa kanaaca sahlan maaha welibana xoog bay u badantay maxaad waxa uga qaban lahadiin arrintaasoo kale Een, kaneecadu waxyaalo badan oo laga qabtaa jira waxaa qaxootiga loo sameeya in la siiyo musakero oo markaneecooyinkii la siiyo wacyigelinta waxaa kaloo ku jirta in xaafadaha loogu tago oo la eego in meelaha biyuhu joogsanayaan oo dhan ee la- qashinka ay biyuhu joogsanayaan biyaha la aaso in meelaha qashinku ay jiyaalaan ee dhan ay ka dhalaysa kaneecadu la la sifeeyo in sanitation lagu sameeyo guud ahaan dhaq- maxaa la dhahaa qaxootiga oo dhan baa saa lagu sameeya sidaa darteed baa lagu hortagaa kaneecada hawl weyn baad gasheen sidan iminkaad u faahfaahisay waxbana kama tarin kanaacadu way taagantahay uun haddana haddaan loodhanbu way ka sii dartay hawlihii kale kiniifyada markay tahay dee dawooyinka lagu shubayay iyo waxaa miyaa laga rajo beelay Een, waxaa kaloo la sameeyaa mashruuc mar dhaweed la qabtay baa jira waddanka jabuuti oo lasoo maray waddanka oo dhan qaw- gaar ahaan qaxootigana lasoo maray oo la buufiyey kanaacada kanaacada waa laga buufiyey waxaa la siiyey dadka dhidhiiti waxa la dhahaa oo dawadii lagu shubeeyey sunta lagu shubeeyey kaniifyada rabadaan muuse v o a xerada qaxootiga ee degmada holhol ee dalka jibuuti
weli v o a washington ayaad dhegaysanaysaan in ka badan toban sannadood ayaa wadamada waxa ay meel xun ka galeen afrika qaarkood qiimeynta musuq maasuq iyo daahfurnaanta dowladaha ay sanad walbaba ku samayso hay-adda caalamiga ee transparency international welina way sii xajisanay- way sii xajinayaan boq- booskooda sida ka muuqata qiimeyntii ugu dambeysay ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobankeena dhaafay ee la sameeyey lana soo daayay arbacadii shalay wariyaha v o eda anita powell ayaa warbixintan ka soo diray johannesburg waxaase soo jeedinaya maxamed colaad xasan
waa tahay aad baad mahadsan tahay ee zaare warbixintaasi waynu ka xunnahay hadda ma ciyaari karno balse waxaanu markan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban kow iyo labaatanka februari waa maalin loo asteeyey maalinta afka hooyo haddaba shacabka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dadka ilaahay ku manaystay af qurah inay ku wada hadlaan inkastoo wakhtiyadii dambe aad loo dhaliilayay in afku uu sii lumi karo haddii aan wax laga qaban sida ay tilmaameen aqoon-yahano badan oo afka soomaaliga aad ugu takhasusay haddaba afka soomaaliga xilligani xaaladee ayuu ku sugan yahay xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka iyo ustaad macalin cabdiweli yaxye cali oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga bulshada waxaana su-aasha hore aan siiyey sheekh cabdirashiid macalin maxamuud sheekh cabdirashiid waayadii dambe afka soomaaliga ee aad baa looga derinayay Ee, sida loogu derinayay mataa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sala allahu calaa sayidina wasalam waa mahadsan tahay n n colaad iyo bahda v o e iyo saaxiibkayga igula jira khadka n dabadda waa arrintaasi waa arrin u baahan mar kaste in maaragtay n run ahaantii la hadal hayo waana run waqtiyada dambe laba arrimood hadda ay ka muuqato aniga maadaama aan hadda dad ku mashquulsan arrintaa ahay laba arrimood mar markii la fiiriyo rajaa muuqata ah inay dadku aada ugu baraarugsan yihiin in afka dhalinyarada iyo aada u jecel yihiin in la nooleeyo in wax laga qabto in wax laga qabto dhinaca kalena waxaa muuqata dayro ah inaan dadka arrintan mas-uuliyiinta iyo dowladda iyo ururada iyo dhaqaa maaragtay ganacsatada iyo dadka ay tahay inay barnaamijkan base u noqdaan inaysan usoo jeedinin marka n kow waxa waaye af horta asalkiisa waxa waaye dadku waa isaga hadlaan haddaba weligii li af waa lagu hadli laakiin afku waxa uu u baahan yahay tandiim iyo nidaam lagu ilaaliyo dawli ah inuu boolicy leeyuhu leeyahay inuu wasaarad ilaalisa leeyahay buu leeyahay waxaa la rabaa in afkan annagoo oo dowladdii hadda kacaanka annagoo tabar yar oo aan weli aan gaarin heer weyn baa la bilaaba asagoo qabyaana meeshii baa looga tegay wayna mahadsanay dowladdaas intii hadda ay ka qabatay wixii ka dambeeyey yacni si toosa dowlad ugu istaagtay inay barnaamijkan awooddeeda ay wax ka qabata male marka waxaan leeyahay haddii la yidhaahdo dad yar baa isku daya inay afka ay la raftaan laakiin qofkii dabca inuu qoraana bays uu raaco iyo bays uu u yimaado midna maleh meelaada male waaya waaya waa kugu soo laabanaya isla su-aashaasi waxaan siiyey ustaad macalin cabdiweli waad mahadsantaha colaad sidaas lamid ah macalinkan waan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaasha midda oo labada qodob oo ka hadlay waxaan xoojinayaa qodobka ah luqadda soomaaliga inay tahay luqad sida loo baahnay run ahaantii ku socota xilligan hadeertaan aan taagannahay luqadda soomaaliga sidii loo baahnay ay ku socotaa dhinac weliba marka aan ka fiirino ama hadalka ama qoraalka ama waxbarashada ama dhegeysiga ama aqrinta ku sheekaysiga waxaasoo dhan waa luqad xambaarsan luqadenan soomaaliga xilliga hadeertaan aan taaganahayna saaxiibkey waan ku diidanahay deerada uu ka sido xarumaha jiraan qofkii daneynayo in uu af soomaali wax ku qoro ka saacida ururaha jiraan dhanka oo u istaagay dhanka dowladda uu la aadiyeyna waxyaabo fara badan oo luqadda keliya aanay ahayn ayay dowladda marka xilligan waxawaaye weli awoodeeda sida loo baahnay aanay u gaarin laakiin teenaanan luqadda runtii iskuulaadkana waa lagu dhigaa dhalinyaradana waa ay ku baraarugsan yihiin siduu isaga sheegay meel fiican in wax ku socdaan midda deerada ahna rajaxumada la muujinayo ma jirto sheekh cabdirashiid waa maqlaysaa afka soomaaliga markaad fiirisid gudaha iyo dibaddaba inkastoo dibaddu dhalinyaradii ku dhalatay aad looga daarinayo maxaa ugu wacana is leedahay inuu afku oo gaabis ku yimaado bismillahi raxmaan raxiim saaxiibkay horta qofkii horta arrintan ku dhex jira oo ama wax ka qora ama waqti ku lumiyaa og hadda markay ugu yaraato shan kun lix kun toddoba kun sideed kun oo eray oo dhuntay baan hadda anuu dib u soo celiyaa wax allaale waxay saddex afar shay baa muhiim afka kow waa marka ugu horeysa waa waxa lagu dhaqmo xoolihii kow dheh waxa la yidhaahdo agabkii ama wixii hidiha dhaqanka loo isticmaali jiray waxa la yidhaahdo duurjoogteydii iyo xoolahayga iyo xayawaankayga aan lahayn waxa la yidhaahdo miraha beeraha iyo wax alaala wa waxaas marka la yidhaha boqolkii soddon ama labaatan lagama hayo dhalinyaradu ma yaqaanaan marka haddii hadda saaxiibkay aan saddex eray ka weydiiyo waxaan rabaa inuusa saddexdooda garan karin haddii la hadda maqal maqal ma taqaanaa ma sheegi karo minis waxa waaye afka soomaaligu waxa waaye boqolkii sagaashan waxa waaye wuxuu ku tiirsanaa annaga waxaan isticmaali jirnay beeraha laakiin hadda maqal oo kale aad soo qaad u fasir qafkaan aqaani maya maqal oo kale waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhaahdaa ilmaha yar oo xaraha iyo markay yaryar yihiin ariga yaa maqal la yidhaahdaa ha may fahmta horta waa maqal waa marki waxaan waa mahmaayaana jirta waa la maqali qofaan jiri qofaan wadi sidin kaba daba qaylasa dhaamiso waa mahmaayo adiga wanaaq bay tiraa moogta naaq bay tiradaa moogta haddaadan markii adigu sidin dee kaa daba qayli mayso marka waa sidaasoo kale marka Marka ereyadaas oo- ereyadaasoo marka dhowr kun ah lix kun toddoba kun baan baan- baan ku qiyaasi karaa oo dhumay waxayna ku soo noqdeen waxaan qornaa marka waxaas dhonaya dib sidii dib ugu soo noqon lahaayeen ayagoo baraatiga ayagoo baraatiga oo qoraalkii iyo magacii iyo shaygii haystana way isla wada socdaan Waaya.
Ee, Ustaaday, aad sida u uu ma- sheegay- sida uu sheegay Wallaahi maqaalka- macalimka aad u mahadsan yahay Haye.
Een, horta labaan u kala qaadno hadeertaan waxaan ku Waxyaabaha dhaqanka jirnaa iyo- casri oo teknolojiyadan ku guda jirnaa isagana xilliga oo nagala hadla waxaa Waa waaye xilligii- xilligii oo fogaay ee, Min zamaan.
ee, min zamaan ahay ama casrigii waay waaye ahay marka waxaan rabnaa luqadda waa lagu hadlaa Wax waa dabargo lagu qoraa.
ma lagu tilmaami karo wax waa lagu qoraa Ee, dadka isaga ka hadlaayo Waa waa dad dad dhaqan.
dhici karta een, magaalada muqdisho idil inay hal xaafad ay ku koobneed luqadda oo isaga ka hadlaayo hadeertaan waxaa la rabaa maadaama dadku ay balaarteen magaaladu ay Laakiin lix balaaratay kun sideed- adduunyadii lix kun sideed adduunyadii kilo ay isu erey ma sahlan.
furmatay fiiri Ma sahlan.
adduunyadii dhama isu furmatay adduunyadii dhama isu furatay een, saa xoolaha waa dhaqanaa taas dhaqan ahaan see u ilaashanaa in laga fakira waa maahine in een, iyadoo xoolo wax lagu beesgareenaayo ama waayahaas wax lagu beesgareenaayo in la dhaho luqadiyaa lunsan ani run ahaantii fakirkaas ma taageersani Laakiin waa dhaqan waa inaan soo jireen.
dhahnaa dhaqankaas een, soo jireenka ahay ka soomaali ahaan seen u ilaashanaa taas su-aal kale wa laakiin anagoo taas ka duuleen af soomaaligii ah, baaba-ay af soomaaligii eh, Macnaha wuu laguma dhumay, dabaqi ole.
karaan.
dadka dhan waa ku wada hadlaan af soomaaliga anaga dhan waa ku hadleen oo isku fahamsan marka waxyaabahan asalka sida loo noolee lahay fakirkiin ha aadaa leeyahay odayaashii hore eh, yayna qabadsiinin micnaha soomaaliga meesha ka baxay yayna qabadsiinin waayahay ee, saaxiibkay horta ee, asaga waxbaa ka qaldan waxaa ka qaldan adiga waxaa noloshaada aa rabto hadda annaga afka aan ku hadalno dhalinyaro afka ku hadlaan afka sports ay ku hadlaan mogta afka sports ee keliya ay rabaan inaa soomaaliya waxay kuleeyihiin geg iga siiso ha igu dayin gacan u siiyin shaaribkaas dhulka ku xiiqay waxaa la rabaa horta sportska bes in af soomaaliya la kaga dhigo faymta horta iyo ee, baabuurka markii la raacay day day dalabka iyo day ya waxaasaa la rabaa horta af soomaaliya in laga dhigo af soomaaliya kaas ma noqonayo waa af soomaaliga lagu luminaa me.
soomaaliga lagu luminaa marka af waliba waa leeyahay af rismi af rismiga waxaa ah ninkan hadda markuu sheegayo qofka xoolaha dhaqda maanta hadda shacbiyadeeda soo hadda dha- xoolaha dhaqashada sooma badna qofka xoolaha dhaqda afkaan kama maarno xoolihiina weli waa la dhaqaa Haye.
qofka beerta afkaan kama maarno waxayna waa la dhaqaa Maqal oo kale miya?
Ha, Biyaha eedo.
ma- maya si yani waa ilmihii yaryaraa magacooda inuu yaqaano qasab waayo soo ma Haye.
beeraha qofka samaysa haddii shan afar ere laga weydiiyo ma yaqaano mogda horta wixii marka horta wixii waxay ku saabsan yahay inuu saa leeyahay waxaa la yidhaahdaa erayada suuqiga oo dhalinyarada lama fiiriyo adduunka meel walbay ka jirtaa Sure.
laakiin ereyga rismiga ah waxa waaye inuu asalkiisu meel ku tiirsaya waa waxaa dhaqato ku nooshahay noloshaada waxay tahay waay waa waxa kuu soo go-a waa waxa ku nooshahay marka afkani wuxuu ka turjumayaa rismiga waxa ah adiga hadda mobilkan aa haysata adiga melihi dadaa soo saarta oo casriga ah.
oo casriga ah, adiga dadaa ka soo saarta wixii aad adigu soo saarato waa inaad magacooda taqaana dhaqankooda taqaana marka waa Laakiin intaas- midkan cusub oo hadda lagu sheegay.
adiga lagu sheegay adiga malihid Ha, ha qaadan.
twitter malihid facebook malihid hebel malihid dadaa samaystay Ha.
waxa adigu aad leedahay ood samaysato magacyadooda ha sii daynin intaa waa muhiimada Waaya.
Ma Eh, waa- kelimadeeda ugu dambeysay, waa eh, isku- macalle.
isku meeshaa ku soconaa Haye.
macalimka isma diidanin Haye. laakiin Ee, magacyadan hadda casriga ah iyo iyo dhaqankii hore fiiri colaadow Eh.
xilliga haddeerta anaga aa taagannahay Eh.
waa inay ka fakiraan odayaasha ama ha qaataano dhallinyarada een, eray bixintoodan casriga oo ani aan aaminsanahay waaqica haddeerta inay waafaqsisan yihiin ama ahayn Adduunyada cusub ay la ereybixin jaanqaadayaan alle.
ha- ereybixin ha u sameeyaano waxyaabaha een, oo nagala hadlay een, macalimka oo Wax ah- baadiya looga dhaqmo wa- ine.
wax eh, ka maqanba ma ahanbo dadkan soomaalida haddeertaan iyo Wax casriga horumar haddeertaan la horumar laga joogo hadlay.
waxa laga hadlaa wax ka maqanba ma Waa aha.
horumar soo.
marka taasna dhaqan ahaan aan u ilaashano oo ilmihii iskuulada ha lagu baro oo idinka way arag hadaatihin ka taageera laakiin af soomaaligiyay lumiyeen dhalinyarada mancan baatan waxa waaye kelimadeeda ugu dambeysa Ereyada hadda oo isku waxaan hadlaayaan.
aan aan aan aan gadmeenin ereyada haddeertaan ay ku hadlayaan waa erey af soomaali oo laftirkiisaba aad ay aad oo fahmi karo.
waa horumarinta horumarinta luqaday kamid ereygaas keliya Wi- wi- eh, eh, laba dhalinyaraha maogta iscaayis maogta adiga loola aad tuuyiro loola aad tah marka loola aad tahay waxaa yidhi maxaa ula jeedaa marka doqon aad tuuyir lool waxaa la yidhaahdaa dhigaha maaragtay kuwa waaweyn maa kuwa yaroo jiljilacsana loo la yaro fir asalkeeda kelimadaas waxay ka timid jileec moogta asaga waxay kusoo gaartay xataa lama yaqaan
waa tahay aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo afka iyo ustaad macalin cabdiweli yaxye cali oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga arrimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonan barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad ayuu u mahadsan yahay doodaasi gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxa aad kusoo dhowaataan xubintii wargeysyada xuseen bare aadan iyo sidoo kale cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa noo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada aynu ku horrayna wargeysyada ka soo baxa dalka turkiga ayaa maanta daabacay warmurtiyeed sheegaya inuu maanta magaalada muqdisho uu soo gaadhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga hakan oglo wargeysyada dalka turkiga ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkigu uu la kulmi doono madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana sida ay wargeysyadu sheegeen maanta soo dhoweeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya wargeysyada ka soo baxa dalkaasi turkiga ayaa booqashada ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ku tilmaamay mid qayb ka ah xoojinta xidhiirka u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga sida ay qortay saxaafadda turkiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa soo maray dalka suudaan oo uu booqasho ku joogay waxaanay xuseen in turkigu uu xidhiidh wanaagsan la leeyahay suudaan iyo soomaaliya oo uu labadaba hore u booqday madaxweyne rajab tayib erdogan wargeyska daily nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa soo daabacay maqaala uu ciwaan uga dhigay diiwaangelin la'aanta qaxoontiga cusub waxay halis gelinaysaa naftooda wargeyska ayaa sheegay in sannadkii hore ay ahayd markii maxkamadda sare ee kenya ay laashay go'aankii xukuumadda kenya ee xidhitaanka xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab sida wargeysku uu sheegay maxkamadda sare ee kenya ayaa go'aanka xukuumadda kenya ku tilmaamay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalkaasi wargeyska ayaa sheegay in maxkamadda kenya ay ku amartay xukuumadda in diiwaangelin lagu sameeyo qaxootiga cusub ee magangelyada u soo raadsada kenya laakiin wargeyska ayaa ku eedeeyey xukuumadda dalkaasi in ay ka dhaga adeegtay go'aanka maxkamadda sare islamarkaana aanay diiwaangelin dadka qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya kenya wargeyska daily nation ayaa la kulmay aabbo soomaaliyeed oo isaga iyo shan carruur ah oo u dhalay iyo xaaskiisu ay dhowaan soo gaadheen kenya isaga oo ka soo barakacay abaarta soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in aabbahan oo magaciisa ku soo koobay axmed uu ka cabsooday inuu tago magaalada muqdisho maadaama jidka ay joogaan kooxda al-shabaab isaga oo ka baqay in ay kala hadhaan wiilkiisa oo toddobiyo toban jira wargeyska ayaa ku tilmaamay go'aanka dowladda kenya ay ku diidan tahay inay aabbahaasi iyo qoyskiisaba diiwaangeliyaan mid halis ku ah nolosha qoyskaasi oo dhan waxaana uu wargeysku ka soo xigtay hay-adda qaxootiga u n h c r in ay jiraan shan kun iyo afar boqol oo soomaali ah oo aan la diiwaangelin tan iyo bishii noofembar iyadoo sidoo wargeysku sheegay ay tiradu intaasi kasii badan karto wargeyska daily nation ayaa ka soo xigtay mid ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn ee enjooyada oo u kurgasha xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya in sanadkii tegay ugu yaraan afar iyo labaatan kun oo qof ay ka tallaabeen xadka iyaga oo tegay kenya kuwaas oo markii la diiday in la diiwaangeliyana ay qasab ku noqotay inay cuntada ka baryaan dadka kale ee hore u diiwaangashanaa ee iyaga oo kale ah wargeyska daily nation ayaa warbixinta uu daabacay ku faahfaahiyey dhibaatooyinka haysta qaxootiga aan la diiwaan gelin waxaana uu xusay in dadka aan waraaqaha aqoonsiga haysan ay cabsi joogta ah ku nool yihiin iyaga oo ka baqaya in la xidho ama la musaafuriyo waxaana uu wargeysku sheegay in koob iyo soddon qof oo qaxooti ah oo aan sharci haysan lagu xidhay gaarisa kuwaasi oo halis ugu jira in shan bilood la xidho ama lagu qanaaxo lacag gaadhaysa inta u dhaxaysa kun ilaa boqol dollar taasi oo ah lacag aanay awoodi karin inta badan dadka qaxootiga ah wargeyska the independent ee ka soo baxa dalka britain ayaa qoray maqaal uu kaga hadlay booliska dalkaas oo bilaabay dembi baadhis lagu samaynayo dilalka dhallinyaro mid lagu dilay oo ay ugu dambeeyeen laba dhallinyaro ah oo soomaaliya wargeyska ayaa xusay in labadan dhallinyarada ah lagu dilay laba meelood oo kala duwan iyadoo oo dilkoodana ay u dhexaysay laba saacadood booliska ayaa sheegay inay bilaabeen dembi baadhis arrintaasi la xidhiidha wargeyska the independent ayaa sheegay in ilaa iyo shalay oo arbacahayd aani jirin cid loo soo qabtay dilalkaasi wargeyskaasi ayaa ka soo xigtay in dilka hore uu dhacay habeennimadii salaasadii sideedii iyo barkii fiidnimo ee saacadda magaalada london iyadoo oo midi lagu dilay wiil soomaali ah oo da-diisu aad u yarayd wargeyska ayaa tilmaamay in dhakhaatiirtii gurmadka deg dega ah ee goobtaasi gaadhay ay isku dayeen in ay wiilkaasi yar naftiisa badbaadiyaan balse uu aakhirkii geeriyooday laba saacadood kadib dilka wiilkaasi ayaa wargeysku waxa uu sheegay in booliska loo soo sheegay dilka wiil kale oo soomaali ah oo isla xaafadaasi uu dilka hore ka dhacay ku noolaa waxaana da'diisa lagu qiyaasay labaatan jir wargeyska the independent ee ka soo baxa magaalada london ayaa sheegay in magaalada london ay soo food saartay cabsi laga qabo dilalka midida loo adeegsado iyada oo sanadkii tegay ugu yaraan saddex iyo labaatan dhallinyaro ah midi lagu dilay wargeyska ayaa tilmaamay in ay boolisku bilaabayaan in ay bara kontarool dhigaan meelo kala duwan oo magaalada ah islamarkaana la xoojin doono ciidamada wareega ee ilaalada ah si loo sugo amniga magaalada london iyo hareeraheeda intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu dhanna barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
waa tahay aad ayay u mahadsan yihiin labadaasi wariye ee cabdixakiim maxamuud shirwac iyo xuseen bare aadan bal markana jamaalo waa kaa boobayaa dhinaci ragga caaw waxaan dhahay booska bal gadaal ha loo dhigo gabdhaha ayaa soconaya fanaaniinta mogool ayaan marka hore ciyaarnay waa taa waa aragnaa haddana haddana waxaan soo wadaa nimco yaasiin bal waaya aanu wada dhegaysano
nimca yaasiin codkeeda idaacaddii habeenimo ayay gabagaba u tahay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo saare cabdi axmed ba waxaan idin leenaha kulanti dambe